kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkanna waxaa marti ku ah brofesor liibaan ciise oo daraasaadka sare ka dhiga jaamacadda muqdisho kana mid ah aqoonyahanka soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho waxaana guud ahaantiisba ku eegaynaa xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya ee brofesor liibaan kusoo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka ee marka xiga xaaladda soomaaliya toddobaadkan aad ayay xiisadda ka dhex taagan jubbaland iyo dowladda federaalka cirka isugu shareertay bal xiisadda inta aysan halkan gaarin maxay ahayd in labada dhinac ay ku xakameeyaan oo ay kaga hortagaan in xaaladdu ay ka darto bismillahi raxmaan raxiim wallahi waxay la tahay yani arrimaha doorashooyinka iyo xaaladda kala guurka mar walbaba haddaanan hore wax loo diyaarsan way dhib badan tahay laakiin haba ahaatee haddii khilaafaad uu ka yimaado waxay ahayd labada darafba in wakti iyo iyo habab hanaan kale oo wax lagu xaliyo in aad la isugu dayo leanna waxa weeye layskuma diidana qof iyo cod in la rabo in la aado laakiin waa waktigeedii oo dib u dhacay ayaa mashaakilkan keenaya waa laga yaabaa dadka qaarkood inay yani siyaalo kale u dhigaan laakiin ilmuhum mushkiladda waa waa arrinta marka waxaa aniga ila tahay laga baaqsan karay labada darafba inaanan la dedejinin wixii tallaabooyinka iyo hanaanka inaan la dejin waxaad la socotaa dowladda federaalka maadaama ay iyadu mas-uulkii koowaad ay ahayd habkii doorashada sharciyadeedii iyo oo dhan aad baa loo dedejiyey sida hadda muuqata waxaa la isugu keenay baarlamaanka labadiisa aqal oo hal meel la isugu keenay oo aysan ahayn inay isku yimaadeen sida dabiiciga ah maadaama arrimo masiiri ah laga hadlaayo inay isbaalansigareeyaan la rabay oo ay midaan marka uu doodo manta kale laga doodo laakiin waxaad muuqata deg deg inuu ku jiro marka wax muddo yacni shan iyo toban maalmo labaatan maalin wax ka yar in saddexdii sharci ee ugu muhiimsanaa in oo ahaa kii axsaabta kii guddiga doorashooyinka iyo nidaamkaba kulliba in lagu dhameeyey intaas waa deg deg baa ku jira arrintaasna waxa weeye shaki iyo iyo taa waxaaba sii dheer in guddigiina hore laga laga cayimay sideedii tobankii marka waxay waxyaalahaasba waxay keenaysaa dhinaca inuu shaki uu ku keenayo atraafta kale dhinacyada kale uu ku keenayo marka waxay waxaa habbooneed in waktigii doonaba ha qaadatee qof iyo cod nooca la doonayo marnaba ma noqonayo noocyadii aadka yani u fiicnaa ee mataqaa adduunyada laga yaqaanay laakiin waa wakti buu qaadanayaa sida hadda xataa somalilan doorashadii hadda ay gashay diyaargarowgeeda imisuu qaatay imise jeer ayaa dib loo dhigay oo mataqaanaa ugu yaraan muddo laba sano iyo mataqaanaa dib loo dhigay oo madaxweyne muuse bixi uu sii hayay oo mar kasta la lahaa diyaar ma aha noocyada iyo waxa ilaa markii dambe doorasho qurux badan ay soo baxday marka doorasho qurux badanna waan rabaa deg degna waan ku samaynayaa labaatan beri sax ma aha sidoo kale jubbaland iyaduna waxa weeye tobankii bisha iyo in la bilaabay oo haddana deg deg lagu dhameeyey wax shan iyo toban maalmood iyadana labayo toban maalmood ah in la yidhah wixii oo dhan waa lagu wada dhameeyey waxaad moodaa degdejintan iyo inay tahay isfiirsasho iyo in wax oo mataqaanaa yani aanan loo danayn danaha masiiriga ah ee mataqaanaa yani inaan loo danayn ayaad moodaa marka aniga waxay ila tahay marxaladdan soomaali waxay u baahan tahay way nugushahay midnimada soomaalidana wax walba iyada ayaa ka horeysa marxaladan hadda aan marayno oon ognahay dowladda etoobiya iyo damaceeda iyo waxyaalaheeda in loo midooba ay tahay marxalad kala guur ah oo ciidamadii soomaaliya ay la wareegeysay waxyaalo fara badan atmis ay isbedeleysay waxaasoo dhan waxay u baahnayd in aragti dheer lagu fiiriyo dhammaan heer federaal iyo heer maamul goboleedba waa tahay arrinta jubbaland oo kale aad soo hadal qaaday arinta arrintaas hadda sida muuqata toddobaadkan way kasii dartay kadib doorashadii axmed madoobe oo dowladda federaalka maxkamadda gobolka banaadir waxay soo saartay in lasoo xiro iyadoo sidoo kalena maxkamad ama maamulka jubbaland uu madaxweynaha soomaaliya isna yidhi hala xiro sidoo kale ciidamo fara badan ayaa gobolkaasi lagu daabulaya marka xiisadaasi maxay kula tahay inay ku dhammaan karto oo lagu dhammayn karo iyadoo laga baaqsanayo in gacanka hadal u dhaco
aniga waxaa ila habboonayd marka hore haddii la aaday xataa la iskhilaafay laba dariiq ayay dadka xadaarada iyo ilbaxnimadu iyo dowladnimadu mar walbaba ay sheegaysaa in la aado in xaggii maxkamadda in la aado oo ah ma xuma maxkamadda in la aado laakiin ujeeddada loo aadayo inay tahay in wixii la saxo oo hab waa arrin maadaama wax la isku hayo siyaasad iyo maamul ay tahay oo oo shalay markii la isla fadhiyeyba dembiyadan waaweyn iyo waxa labada dhinac hadda ay sheegayaan aysan sheegin aysan yani ay ahaayeen dad walaalo ah dad saaxiibo ah dad odhanaya sida aan u qabanno hadda inay soo baxo nin walbaba uu jeebka kala soo baxo kan kalena uu yidhaahdo waa khaa'in baa tahay iyo waxyaalaha iyo dembiye criminal inta laga dhigi lahaa in laga dhigo arrimaha dood siyaasadeed iyo maamul in laga dhigo taana maxkamadda dastuuriga maxkamadda sare ayaa hadda ah maadaama maxkamadda dastuuriga aysan dhisnayn in xataa hadday soo saarto ay tiraahdo madaxweyne axmed madoobe arrinta uu qabsaday waxaan u aragnaa arrin saxsan ma aha oo waa baatil ay tiraahdo oo sida mataqaanaa shuruucda way khilaafsan tahay iyaguna ha ka dacweedeen inaysan khilaafsanayn oo dastuurka ay waafaqsan tahay ha ku dacwoodeen marka cala alaqal si xadaari buu noqon lahaa oo in la isku ixtiraamo waa taa waa waa dariiq dariiqa kale ee la qaado waxaa ka mid ah dariiqa heshiisiinta in yacni arrimaha siyaasadda ah ee aadka u murugsan waxaa lagu xaliyaa wadahadal wadahadalkuna ma aha hebel waan la hadlay intaasoo jeer ima uusan maqal ima uusan dhegaysan labada dhinacba ma aha waxaa loo diraa dariiqada kale iyo sida dadka mataqaanaa ama wax ka maqlayaan ama waxyaalahaasoo kale iyo waxay u baahan tahay wufuud kala duwan inaanan marnaba la kala quusan oo arrintan la isku dayo ugu dambayn in la xaliyo marka waxaad moodaa dad yacni dareenkooda ama inta ay qabaan oo sabarka ay u qabaan waxxalinta ay aad u yar tahay dhinacyada oo dhan sabarkooda waa yar yahay waa u sheegay muddo laba bilood bay jiitamaysa bes waa kala goynaya dhinac kastaba inuu yidhaahdo leanna waxa ka imaanaya oo mataqaanaa soomaalida inay isku baaba'do in waxa ka imaanaya in wadajirkii inuu baaba'o ayaa ka xoog badan marka labadii dhinacba lama qaadan waxaa moodaa hadda ifafaalaha ifafaalo yacni dagaal ayaa dhici karta inuu aado ilaahayna ma kasto ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu arrintaa qaboojiyo caqligana in loo soo noqdo anigu waxaan isleeyahay madaxda dalka federaalka in caqliga usoo noqdaan madaxda maamul goboleedka jubbalandna yacni ummadda waxay u baahan tahay si xorah oo xalaalah mar walba doorasho inay u galaan marka doorasho xal xalaal noqon kara oo loo qaateen noqon kara dhinac kastaba ha ahaatee in la galo laakiin waxay ku baahan tahay arrintaas si ay u dhacdo in wada hadal in lagu dhammeeyo marxaladan oo tana oo aan la aadin dagaal aan la aadin si kasta oo laisku boqooniyo si walba oo wax laisku sameeyo dhibka soomaaliya ayaa gadaal u noqonaysa waa tahay ugu dambayntii profesor liibaan xaaladani waxay ku soo beegantay iyadoo dowladda federaalka ay riixayso dadaal laga doonayo in markii ugu horreysa dalka looga qabto doorasho qof iyo cod ah dowladduna ay leedahay wakhtiga u haray ayay ku qabanaysaa waxaa ka maqan maamulka puntland horey u maqnaa sidoo kale siyaasiyiinta waaweyn ee musharaxiinta soo noqday ayaa diidanaa qorshahan sidoo kale dalka dhinaca kale waxaa ka socday dagaal looga soo horjeedo al-shabaab marka arrimahan ama buuqan siyaasadeed muxuu u dhimayaa labadaasi dagaalkii al-shabaab iyo sidoo kale in dalka doorasho laga qabto
yani inuu u dhimayo qof walba wuu og yahay leanna ciidamadii aagaga ku jiray ayaa dhammaan aagagii soo bannaynaya waxaa bilaabmaya meeshii ruux wadani iyo maxaa yani ammaan hala suga yani lagu jiray waxaa bilaabmaya yani dareen kale yaa bilaabmaya oo ah yani dad khaa'iniin ah oo la rabo in la sifeeyo iyo dad kale oo odhanaya maye annagaa noola jeedaa in la jirid gooyo iyo afkaar kale oo aad u fara badan ayaa bilaabmaysa marka ani waxay ila tahay waayani waa khasaaro bay soomaali u tahay marxaladan oo la jooga dadku ay rajo weyn ay qabeen xag xataa arrimaha dhaqaalaha ay rajo weyn ay ka qabeen oo laislahaa soomaaliya waxaa la geli doonaa marxalad sidee dhaqaalaha loo hagaajin karaa see isku soo dhowaanshaha siyaasadda loo samayn karaa wax badan laqabay aa dhacday batrool baa layidhi waan isku dayaynaa inaan soo saarno haba daaho laakiin waa bilow fiican bariga africa lagu beeray oo dhan dhaqaalaha iyo waxyaalo badan marka dadku raja ayay qabeen rajadii oo dhan wixii ayaa dib u dhacaysa dib u dhac weyn ayaa ku dhacaya ani marka waxay la tahay taa khasaaro waxay u tahay dhinac kastoo laga eegaba khasaaro ayay u tahay wax marka la daaweynayana ogaada waxaa jira waxyaalaha qaarkood haddii la daaweynayo oo yani waxay u baahan tahay wakti buu u baahan yahay hadduu marad meel ku raago wakti buu u baahan yahay laakiin yani deg deg iyo soo afjarid iyo mataqaanaa waxaa uga habboon mar walbaba si caqliyaysan in loo cilaajiyo waata aad baad u mahadsantaha brofesor liibaan ciise
aadaad u mahadsantahay walaal shukran waalaikum kaasina waxa uu ahaa brofesor liibaan ciise oo daraasaadka sare ka dhiga jaamacadda muqdisho waxa uuna marti ku ahaa barnaamijka martida mikrofoonka tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh nabadgelyo